subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa subax talaada ah bisha januarina waa shan sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali dot com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caasho ibraahim aadan qodobadaad idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dalka britain oo mar kale dib loo xiray kadib markii uu faafitaanka covid sagaal iyo toban faraha ka baxay degmada luglow oo markii ugu horreysay muddo soddon sano ah laga hirgeliyey dugsi hoose
waxaan rabnaa in hawshaan aan maaragtay nal maanta nala sameeyey oo wanaagga badan dhismaha iskuulkan ah xanaanadiisii iyo howlihiisii waxay maanta waxay ka dambeeya kusoo wareegaysaa dadka deegaanka degan waxaan idinka rabnaa inaad dhaqaalaysataan xuduudaha u dhexeeya sacuudi arabiya iyo qatar oo dib loo furay qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka iyo maxamed cabdi xasan sandheere
dowladda iiraan ayaa sheegtay inay sii ambaqaaday naaxintii macdanta yuraniumka ee labaatankiiba boqolka ahayd taasoo ay ku samaynayso xarun dhulka hoostiisa ku taalla tallaabadan ayaa dowladda iiraan ay ku jebinaysaa heshiiskii ee la gashay dowladaha awoodda badan ee dunida arrintan ayaa adkayn karta dadaallada madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden uu dib ugu noqonayo heshiiskii uu madaxweyne trump ka baxay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu oo ah ninay iiraan aad isu hayaan ayaa sheegay in tallaabadan ay iiraan uga dan leedahay inay ku samaysato hub nukliyara israa'iilna ayna arrintaasi oggolaan doonin go'aankan tayeynta iiraan ayaa xadgudubkii u dambeeyey ee heshiiskaasi kaasoo ku soo beegmaya xilli ay jirta xiisad aad u sarrayso u dhaxaysa dalalka maraykanka iyo iiraan gaar ahaan maalmaha u dambeeya ee maamulka madaxweyne trump tehraan ayaa bilowday inay heshiiskan si tartiib tartiiba dib uga gurato sannadkii laba kun iyo sagaaliyo tobankii iyadoo ka jawaabaysay ka bixiddii madaxweyne trump ee heshiiskan laba kun iyo siddeed iyo tobankii iyo dib u soo cusboonaysiintii cunaqabatayntii maraykanka ee markii hore keentay in la qaado heshiiska la gaadhay dartii saraakiisha ugu sarraysa doorashada gobolka georgiya ayaa isniintii shalay sheegay in madaxweyne trump oo xisbiga jamhuuriga kala tirsani uu ku cadaadiyey inay isaga khadka telefoonka kula hadlaan arrintan oo ay sheegeen mid aan habboonayn islamarkaasna uu trump gobolka ku cadaadiyey inuu beddelo guuldarradii doorashadii bishii nofembar ee gobolkaasi ka dhacday telefoon uu sabtidii diray ayaa madaxweyne trump uu xogeeyaha gobolka georgiya brad naversberger ugu sheegay inuu helo codad ku filan oo natiijadii guuldarrada gobolkaasi lagu beddelayo sida laga daawaday warbaahinta maraykanka master ravensberger oo la hadlayay barnaamijka good morning america ee telefishinka a b c ayaa sheegay in aanu weligii malaynaynin inay habboon tahay inuu la hadlo madaxweynaha hase yeeshee uu madaxweynuhu khasbay shaqaalaha gobolkana uu dirqiyey waxuu ravensberger intaasi ku daray waxay doonayeen inay telefoonka nagula soo hadlaan laba xubnood oo dimuqraadiya oo ka tirsan koongareeska maraykanka ayaa madaxa f b i-da christopher rey u sheegay inuu arrinta trump baadhis ku sameeyo warkii caalamkuna waa naga intaas
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo nala socodsiinaya warka caalamka halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson ayaa mar kale shir jaraa'id oo uu qabtay oo toos looga daawanayay muuqaalbaahiyaasha caalamka badidood waxa uu sheegay in dhammaan gudaha england la saaray bandow buuxda iyada oo dadkana la faray in ay guryaha joogaan arrintan ayaa imaanaysa iyadoo faafitaanka xanuunka covid sagaal iyo toban uu xaraga goostay wararkii u dambeeyey waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
fariinta uu ra-iisul wasaaraha britain sheegay may ahayn mid dadka ka cusub bandooda dad badan ayaa sidoo kale filayey laakiin may ahayn fariin lagu farxo khaatiyaan ayay dadku taagnaa sagaalkii bilood ee u dambeeyey laakiin mandaqada england bandoo kale oo buuxda ayaa la saaray waa maxay sharciyada bandoodani dadku shan arrimood oo keliya ayay dibadda ugu bixi karaan waa inay shaqo tagayaan haddii aanay guryaha ka shaqayn karin adeeg aan laga maarmayn oo keliya ayaa dadku u bixi karaa hal mar ayay maalintii jimicsan karaan dadku shaqaalaha daryeelka siiya waayeelka waa la ogol yahay inay u tagaan balan cusbitaal oo ay ka mid tahay in qofka laga baadhaya xanuunka covid sagaal iyo toban waa la ogol yahay haddii qof gurigiisa lagu weeraro dibadda ayuu u bixi karaa intaasi wixii dheer waa guriga joog ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay inay xaaladdu meel xun marayso laakiin waxa uu dadka ugu beerqaboojiyey in tallaalkii oo socda dhowaan uu muuqan doono nal ama laydh mustaqbal wanaagsan ifin doona dhammaan dugsiyada waa la xidhayaa imtixaanada badankoodana waxaa la qaadanayaa xilliga kulaylaha mandaqada scotland iyaduna bando ayay soo saartay walashkuna waa ay ku xigeen waqooyiga ireland wadatashi ayaa ka socda hay-adda caafimaadka ee britain waxay ka digtay in ay ka cabsi qabaan inay la tacaali kari weydo dadka xanuunku soo rito doctor saahid cabdinuur waa dhakhtar soomaaliyeed oo degan london culayska ku iman kara cusbitaalada ayuu iiga warramay arrinka koobaad waxa weeyaan adeegyadii degdeg ahayd ee cusbitaalku bixin jira hoos u dhacaya xooga waxaa la saaraya covid nneteen-ka xanuunadii kalena iyaga laftigooda iyadoo aan la dayacin laakiin haddana hoosudhac baa ku imanaya adeegoodii xanuunadii degdeg aha ama wadna xanuunkii ama xanuunadii faaliga ah iyo xanuunada lamidka ahaa sidii degdeg ahay beriga hore lagu adeegi jiray haddadan lagu adeegi maayo waayo cusbitaalka culays badan baa saaran qodobka labaad oo ah in dadkii kansarka qabiyey dadkii qalitaanada lahaaye dadkii kale ee macaanka lahaayee ballamaha lahaa ee waqti xaadirkan ballamahoodu joogeen in dib loo dhigo oo lawada kansal gareeyo dadkaasna xaaladooda caafimaad dhib baa kaga imaanaysaa dib u dhiga badan ee hadda dib loo dhigay qodobka saddexaad oo ah haddii xaaladdu sidan kusii socoto in la waayo sariiro dadka lakala dhigo carigan ingiriiska dhowaanna haddii sidaa kusii socdo sariiraha la waayayaa hadda waxaa heygan la geliyey cisbitaaladii bishii saddexaad la dhisay ee loo dhisay koofirka sida ninta geliya cisbitaaladii lamidka ahaa ee koofirka gaarka u ahaaba heygan la geliyey si uu cisbitaalada hadda magaalada london iyo dalka ingiriiskaba culayska looga qaado isniintii shalay waxaa la diiwaan geliyey konton kun oo kiisoo cusub tiraduna maalinba maalinta ka dambaysa way sii kordhaysaa xanuunka nuqulkiisa cusub oo boqolkiiba toddobaatan noocii hore ka faafis badan ayaana xaaladda halkaasi gaadhsiiyey dadka laftooda in aanay si fiican u raacaynin shuruucda ay dowladdu dhigtay ayaa lagu canaantay dalalka jarmalka iyo holland ayaa tobaneeyo qof oo ingiriiska u dhashay dalalkooda inay galaan diiday sababo la xidhiidha xanuunka sagaal iyo toban in dalal kale oo badan ay mamnuucaan in britain looga dhoofana ma aha wax lala yaabi doono cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london dhinaca kalena gobolka ontario ee dalka kanada ayaa xayiraad lagu soo rogay toddobaadkii hore iyadoo isniintii shalay ahayd ay bilaabatay waxbarashada qaabka onlineka ah waalidiinta qaarkood iyo macallimiinta ayaa doonaya in waxbarashadu ay sidaasi kusii socoto inta ay ka yaraanayaan kiisaska xanuunka covid sagaal iyo toban warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa toronto ka soo diray wariyaha v o eda xuseen nur xaaji waxbarashada qaabka onlineka ayaa socon doonta ilaa kow iyo tobanka bishan markaas kadib ardayda dugsiyada hoose dhexe ayaa ku laaban doona fasalada sida uu yahay qorshaha dowladda qaar ka mid ah ardayda dugsiyada sare ayaa fasalada ku laaban doona shan iyo labaatanka bishan sam hamond madaxa midooda macalimiinta dugsiyada hoose dhexe ee gobolka ontario ayaa warbaahinta u sheegay inuusan fahmi karin qorshaha dowladda gobolkan ay u doonayso in fasalada lagu laabto xilli xayiraad uu saaran yahay guud ahaan gobolka islamarkaana uu fara ba-an gobolka ku hayo xanuunka covid xayiraada saaran gobolka oo ku eg ilaa saddexylabaatanka bishan ayaa qayb ka ah in xitaa aanan isku imaan karin wax ka badan toban qof dowladdu waxay sheegtay inay samaysay tallaabo walba oo lagu hubinayo badqabka macalimiinta iyo ardayda laakiin waalidiinta qaar ayaa ururka macalimiinta la qaba halista laga dhexli karo kulaabashada fasalada waa kan farxaan cali jimcaale ardayda dugsiyada sare dhigto way ka jaanis badan yihiin oo way uga khatar badan yihiin ardayda dugsiyada dhexe iyo hoose dhigta sababtoo ah ardayda dugsiyada sare dhigta waa dad waaweyn waxaa jirta marka waalidiinta in ay ka qabaan walwal iyo walbahaar ah cudurka dhibaatadiisa iyo in ay caruurta guryaha keenaan oo ay waalidiintii iyo qoyska intoodii kale ee guriga joogay ay usoo gudbiyaan sidoo kale waxaa jirta waalidiin waayeel ah iyo qaar xanuunsan oo qaba cudurada macaanka dhiikarka iyo sidoo kale keliyaha cudurada keliyaha iyo cuduro badan oo kala duwan qaba kuwaasoo aad khatar ugu ah cudurka haddii ay ku dhacaan uu halis geli kara naftooda wasiirka waxbarashada ee gobolkan ontario stephen leas ayaa axaddii sheegay in ardayda dugsiyada hoose dhexe iyo qaar ka tirsan dugsiyada sare ee waqooyiga gobolkan ontario ay waxbarashada fasalada ku laaban doonaan kow iyo tobanka bishan wasiirku wuxuu tilmaamay inuu u hubinayo waalidiinta kadib xiriir uu la sameeyey saraakiisha caafimaadka ee ugu sarreysa gobolka inay u sheegeen in sideed ka mida toban iskuul oo gobolka ku yaala aanan laga soo warinin xitaa halkiisoo covid sagaaliyo tobana isagoo intaasi ku daray in sagaashan iyo sagaal dhibic afar iyo lixdan boqolkiiba ardayda aanan laga soo sheegin kiisas la xiriira covid sagaaliyo toban balse waalidiinta qaar waxay rumaysan yihiin in ardayda qaarkood aysan awood badan u lahayn xakamaynta xanuunka waatan ayaan yuusuf oo ka shaqaysa arrimaha bulshada arrintan uu ku dhawaaqay wasiirkeena waxbarashada ee gobolka ontario waa arrin aad iyo aad uga walwalayeen hooyooyinka iyo aabooyinka gaar ahaan kaysaskiina ay sii badanooyeen maalin maalin ka dambeysaba kor ay usii socdaan iskoolaadka oo elementariga ah oo ciyaalka dugsiga hoose ah waa ciyaal maaragtay aan aqoonin wax jiro isla markaana aan diyaarsaneen caruurtiina waxawaa caruur ma aha maaragtay oo iyaga maaragtay isdifaaci karaan ama wax isku sameyn karaan ama ogaan karaan waxa jiro waalidku way walwalaayan waalidkan waxaa u dambeynaysa walaac marka waxay ku fiican tahay iskoolaadka in onlineka laga dhigo oo maart markii arrintan xoogaa ay dhammaato
saddex kun iyo saddex boqol oo qof oo hor leh oo reer ontaria ayuu covid sagaal iyo toban ku dhacay isniintii shalay ahayd taasoo ka dhigan in weli uu sare u kacayo dadka laga helayo xanuunka covid sagaal iyo toban xuseen nuur xaaji v o a toronto
muddo soddon sano kadib markii ugu horreysay ayaa waxaa goob waxbarasho laga hirgeliyey deegaanka luglow ee waqooyiga magaalada kismaayo halkaasoo ay ku nool yihiin caruur aad u tiro badan kuwaasoo waxbarasho la-aan ay ku haysatay deegaanada waqooyiga magaalada warbixintan waxaa noo soo diray waryaha v o e da ah aadan kismaayo
halkan waa iskuulka luglow ee waqooyiga magaalada kismaayo waxaa xilligan safka ku jira carruur da'doodu ay ka hoosayso afariyo toban sana jir waxaa goobta ku sugan mas-uuliyiin ka socday maamulka jubbaland gaar ahaanna wasaaradda waxbarashada iyo xubno ka socday golaha wakiilada waalidiin iyo macallimiinta dugsigan iskuulkan waxa uu kulminayaa carruur ka kala yimi tuulooyin dhowra oo ku yaalla waqooyiga magaalada kismaayo dadka halkan degani waxay isugu jiraan barakacayaal iyo beeraley carruurtoodu waxa ay xilliyadii hore ahaayeen kuwo waxbarasho la'aan ahaa haddase waxa ay ka faa'iidaysanayaan waxbarasho lacag la'aana dadka deegaanka ayaa ka mahad celiyey goobtan waxbarasho ee laga hirgeliyey deegaanka luglow dadkii juhdigan galay ee uu u horeeyo xildhibaan aadan xareed iyo dowladdeennii jubbaland aan u mahadinaynaa ilahan ku mahadinayna kuwaasaan u mahadinaynaa waxaan nahay dalcadda luglow waxaan lahayn waxbarasho la'aan baan naheen alxamdulilah maantana waxaan haysannaa iskuulkan qiimaha badan ilaahayaa mahad iyo shukrile sidan iyo kasii fiicanna allaan ka sugaynaa iyo dowladdeenni waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo hay-adda tacliinta ee waxa noo samaysa alxamdulilah mahadda ilaahay iskale annagana waxaad nagu ogtihiin deegaankayni ilmaha wixii maqanna inaan keenno inta kalena waa joogaan waxayna ilkaha iyo gacmaha inaan ku qabsanno waxbarashadana alla noo siiya ilahan ka baryaynaa tamaan friid sheekh waxa uu ka socdaa wasaaradda waxbarashada ee maamulka jubbaland waxa uu la hadlay dadka deegaanka wasaaradda waxbarashada ee jubbaland waxay heelan u tahay una taagan tahay sida adeega waxbarashada meel walba oo ay bulsho isugu timaado ay u hirgelin lahayd ayadoo oo kaashanaysa hadba ciddii ka taageeri lahayd waxaad dareemi kartaan maanta waxaan taagannahay marxalad ah in meesha isugu imaadaan konton qoys iyo in ka yar in ka badan ama konton qoys wixii loo gaaro in la geeyo adeegyada caafimaadka waxbarashada waxbarashadu waa aas-aasiga nolosha aadamaha oo ah in jahliga lagaga baxa ah ilaahay subxaana wa tacaala aayaadkii ugu horreeyay uu soo dejiyey waxaa ka mid ahaa iqra' bismi rabbika aladii khalaq nebiga waxaa lagu dhahay akhri magaca rabbigaagii ku abuuray haddana waxaa lagu sii xijiyey iqra' wa rabbuka alakram alladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam ilaahay waxa uu halkaas ku caddaynayaa in bini aadamka la baray wax uunan hore u aqoonin taasina ay mar walba tahay in la barto dad badan ayaa ilmahoodu aynan nasiib u helin inay wax bartaan hooyooyin iyo aabbayaal halkan fadhiya ayaana nasiib u helin in ay wax bartaan laakiin waxaan rajaynaynaa ubadkoodu inay noqdaan dadka tacliinta garwadeenka ka ah ee lagu hirto dalkana hogaamiya xildhibaan aadan xareed oo ka mid ah golaha wakiilada ee jubbaland ayaa la dardaarmay dadka deegaanka luglow ee goobtan waxbarasho loo dhisay maantay dhammaan deegaanka iyo annagoo dhan u mahad celinno hay-adda arc iyo wasaaradda waxbarashada ee dhismaha iskuulkan ah xanaanadiisii iyo howlihiisii waxay maanta wixii ka dambeeya ku soo wareegaysaa dadka deegaanka degan anigii ka xildhibaan ahaan waa dowlakeenihii aan ahay laakiin dhaqaaleeyihii waxaa waay dadka deegaanka degan waxaan idinka rabnaa inaad dhaqaalaysataan iskuulkan iskuul hoose dhexe ayuu hadda marayaa in jaamacada aan ka samayno wax alla wixii agaboo ka dhiman waa soo dhammaystiri doonaa waqooyiga magaalada kismaayo waxaa dhowr sano ka hor laga saaray al-shabaab waxaana xilligaasi kadib ka bilowday mashaariicyo horumarineed taas oo maamulka oo kaashanaya deeqbixiyaasha ay halkaasi ka hirgeliyeen goobo waxbarasho balse waxaa weli deegaanka ka jira baahi dhanka caafimaadka ahi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
qaar ka tirsan siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka gade ee soomaaliya ayaa mas-uuliyiinta iyo ciidamada dowladda ku sugan degmooyinka ku yaalla waqooyiga gobolkaasi ku eedeeyey inay caqabad ku yihiin horumarka iyo dhaqdhaqaaqii ganacsiga gobolka gado gaar ahaana degmooyinka luuq doolow iyo beled xaawo mas-uuliyiinta ciidamada dowladda ee gobolkaasi ayaa dhankooda eedahaasi beeniyey wariyaha v o eda ee nairobi khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan inoo haya siyaasiyiintan ayaa saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ee ku sugan degmooyin ka tirsan gobolka gado gaar ahaana degmooyinka luuq doolow iyo beled xaawo waxa ay ku eedeynayaan inay caqabad ku yihiin howlihii ganacsiga iyo adeegyadii arrimaha bulshada ee gobolka gado eedeyntan ayaana imaanaysa xilli weli uu xiran yahay garoonkii diyaaradaha ee degmada doolow iyo shaqooyinkii maamulka degmooyinkaasi kadib khilaaf soo kala dhexgalay mas-uuliyiinta ay dowladda soomaaliya usoo magacowday gobolka gado injineer axmed ismaaciil maxamed oo ka mid a siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka gado oo dhowaan safar ku tegay qaybo ka mida gobolka gado ayaa waxa uu sidoo kale sheegayaa in maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ka faa'iidaysanayaan khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiintii ay dhowaan dowladda soomaaliya usoo magacowday gobolka gado markii laga bilaabo doolo ilaa luuq afartan kilomitir oo beled xaawa boqol iyo intaas runtii culayska ka jira meesha gobolkuna ma qaadi karo degmooyinka meeshana ma qaadi karaan waxaa kaloo ka faa'iidaystay raggii dhallinyarada ahaa oo duurka ku jiray mana jirin degmooyinkan mana imaan jirin waa laga kontarooli jiray ammaankoodana boqolkiiba boqol buu ahaa iyagiina way soo buuxiyeen dhibaato kalea ka jirta oo ah ganacsigii oo muddo hakad galay garoonkii dhammaa oo ka jiray degmada doolow oo uusan ka jirin dhaqdhaqaaqii ganacsiga ahaa hase yeeshee eedeyntaasi waxaa beeniyey mas-uuliyiinta dowladda ee gobolka gado cali yuusuf cabdulaahi oo ah afhayeenka maamulka gobolka gado ee garabka dowladda soomaaliya ayaa sheegaya in shacabka gobolka gado ay naxariis dareemeen kadib markii ay gobolkaasi gaareen ciidamada dowladda soomaaliya nolol iyo naf ugama horreynin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waayo dadkan dhibaatooyin badan ayay qabeen oo ay ugu horreyso kala qobqob kala leexin isku dir iyo fitnooyin kale waxaa kaloo jirta dhibaato ay ku qabeen dadka gobolka gado xuduudaha waxaa jirtay dadka in qofkii gudbo oo ka soo danaysanaya dhanka madheera la iska xiran jiray tan iyo intii ciidanka xoogga dalka ay yimaadeen xuduudaha ayna soo gaareen hal qof oo hal maalin si sharci darro ah ciidamada kenya xuduudda mandheera jooga ay ku xireen ma jiro qaybaha ururada bulshada rayidka ee gobolka gado oo toddobaadyadii lasoo dhaafay iyagu aad uga walwalsanaa khilaafka soo ifbaxay ee u dhexeeya mas-uuliyiintii ay dowladda usoo magacowday gobolka gado ayaa ku celcelinaya baaqa ay u jeedinayaan mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ee gobolka gado si ay xal uga gaaraan khilaafka u dhexeeya ee ku qotoma arrimaha maamulka maxamed cabdi caafi waxa uu ka mid yahay dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada ee gobolka gado markii hore iyo haddaba mar walba waxaan ku celcelinaa oon codsanaynaa in dadka shacabka ah ay kaalin ku yeeshaan maamulka iyo nidaamka si wax daahfuran ay u noqdaan wixii oo mar waliba aanan loo dhihin askari baa la keenay askari baa la magacaabay askari baa shaqada haya weerarada soo noqnoqday ee maleeshiyaadka al-shabaab ay ku qaadayaan gobolka gado abaaro ka jira gobolka iyo sidoo kale gulufka dagaal ee u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland oo isbiirsaday ayaa sidoo kale la aaminsan yahay inay bilihii lasoo dhaafay ay ragaadiyeen adeegyadii bulshada iyo horumarka ee gobolka gedo khadar maxamuud xareed v o a nairobi
xuduudaha u dhexeeya sacuudi arabiya iyo qatar ayaa dib loo furay wasiirka arrimaha dibadda ee kuweyt axmed naasir ayaa arrintaasi ku dhawaaqay warbixintan waxaa magaalada qaahire ka soo diray waryaha v o da xuseen saxnuuni axmed naasir asabaax ayaa intaasi ku daray in amiirka kuweyda sheekh nawaaf al axmed al jaabir asabaax inuu qadka telefoonka kula xiriiray dhexal sugaha sacuudi arabiya maxamed bin salmaan iyo amiirka dowladda qatar sheekh tamiim bin xamed isaga oo u xaqiijiyey heshiiska in la furo xuduuda labada dal ee dhulka cirka iyo badda wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kuweyt ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay dhammaan dhinacyada sacuudi arabiya iyo qatar in ay xaqiijiyeen baahida loo qabo midnimada dowladaha khaliijka arrintan ayaa timid xili amiir maxamed bin salmaan dhexal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya uu sheegay in siyaasadda boqortooyada ay ku salaysan tahay adkaynta iyo ilaalinta danaha ugu sareeya ee dalalka golaha iskaashiga khaliijka bin salmaan ayaa farta ku fiiqay in shirweynaha golaha iskaashiga khaliijka in uu ka dhacayo magaalada al cula ee dalka sacuudi arabiya lagu muujin doono sida dowladaha khaliijka ay u yihiin kuwa mid ah maanta oo salaaso ayaa lagu wadaa in shirmadaxaydka golaha iskaashiga khaliijka in lagu qabto kalfadhigiisa koob iyo afartanaad dalka sacuudi arabiya kaasoo ay ka qaybgeli doonaan dhammaan madaxda dowladaha khaliijka shirka iskaashiga dowladaha khaliijka ayaa lagu casuumay madaxweynaha dowladda masar cabdulfataax asiisi waxaana lagu wadaa in maanta dalka sacuudi arabiya si rasmi ah loogu dhawaaqo in ay soo dhammaatay xiisada u dhexaysay dowladaha carabta ee masar sacuudi arabiya baxrayn iyo imaaraadka carabta oo dhinaca iyo dowladda qatar sidoo kale warbaahinta dalka qatar ayaa lagu sheegay in amiirka dalkaasi sheekh tamiim bin xamed inuu soo dhoweeyey heshiiska dib gu furayo xuduuda labada dal sheekh tamiim bin xamed aala thani ayaa hogaamin doona wafdiga dowladda qatar si ay uga qayb galaan kulanka wadamada golaha iskaashiga khaliijka ee maanta ka dhacaya ama ka furmaya magaalada al cula ee bariga dalkaasi sacuudi arabiya la taliyaha madaxweyne donald trump jared koshner iyo amiirka dowladda kuweyt oo gacan weyn ka geystay in ay isku soo dhowaadaan dowladaha khaliijka ayaa lagu wadaa in ay ka qayb galaan shirka lagu kala saxiixanayo heshiiska dowladaha carabta ee xiisadu ay ka dhexaysay haddaba cabdallah axmed khaaliba oo ah saxafi ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxaa xilligan ku soo beegay labada dhinac ay aqbalaan inay heshiis gaaraan tan iyo markii dowladaha afarta ay xidhiirka u jireen dowladda qatar waxaa muuqanaysay culays badan oo dhanka dhaqaalaha ah oo soo wajahay guud ahaanba dalalka haba ugu sii darnaato dowladda qatar oo iyadoo ahayd dowladii xidhiirka loo jaray dhankooda sidoo kalena dowladihii xidhiirka jiray qudhooda ayaa waxa ay ku ballaaratay arrintii sidii ay moodayeen ayay ugu fududaan weyday taas waa laga yaabaa in ay culays badan ku keentay dhanka dhaqaalaha dalalkaasi waxaa kaloo la odhan karaa khilaafka carabta oo awalba la koobsaday doorashadii trump iyo booqashadiisii bariga dhexe ayaa iminkana waxay u eg tahay inay la dhammaanayso muddo xileedkii trump trump ayaa waxa uu kasii hordhacayaa sida la filayo john baiden ama jo baiden oo doonaya in waxyaabaha u horeeya ku dhaqaaqi doona ay kamid tahay in la heshiisiiyo dalalka khaliijka ayuu trump kasii hordhacayaa oo isagu waxauu doonayaa inuu ka tago meeshii oo ishaysata waxaa kaloo jirtay dowladda iiraan oo hore cunuqabatay inay dowladda maraykanka u saartay waxay dhaqaale ciiddaa ka badan ama aada u tiro badan ka heshaa boqol milyan oo dollar lacag ka badan bay ka heshaa dowladda qatar oo isticmaasha hawada dalka iiraan marka taa qudheeda waa laga yaabaa inuu maraykanku uga socdo in ay dowladda iiraan cunuqabataynta sii saaraan oo dowladda qatar ay isticmaasho hawada dalalka imaaraadka ama ladhahda hawada dalalka khaliijka ee kale ee xidhiirka markii hore u jiray aysan isticmaali karaynin dhinaca kale war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa lagu soo dhoweeyey heshiiska dib loogu furayo xuduudda dowladaha sacuudi arabiya iyo qatar iyadoo sheegtay in heshiiska dowladaha khaliijka in ay qayb weyn ka qaadanayso xal u helidda xiisadaha ka alowsan bariga dhexe dowladda turkiga oo ka mid ah dowladaha ugu muhiimsan mandiqada bariga dhexe ayaa dhinaceeda ka soo dhoweysay heshiiska sacuudi arabiya iyo qatar waxayna ku tilmaantay mid wax weyn ka taraya deganaanshaha gobolka dowladaha sacuudi arabiya isutaga imaaraadka carabta baxrayn iyo masar ayaa ku dhawaaqay bishii juun sannadii laadakunyotodobaiyotobankii inay jareen xiriirka ay la lahaayeen dowladda qatar kadib markii ay ku eedeeyeen in xukuumadda dooxa ay taageerto argagixisada inkastoo dowladda qatar si weyn ay u beenisay eedeymahaasi xuseen saxnuuni v o a qahira
haatanna ku soo dhowaada mid ka mid ah heesaha aanu saaka idinku talagalay
yow sheega ya ogeysiya alla yow sheega yow sheega yow sheega ya ogeysiya alla yow sheega yow sheega isboog udbihibay aslaysaa isboog udbihibay aslaysaa isboog udbihibay aslaysaa ismana oga udbihibay aslaysaa ismana ogay ismoog udbihibay aslaysaa ismoog udbihibay aslaysaa ismoog ismoog udbihibay aslaysaa ismana oga udbihibay aslaysaa ismana ogay jacaylkan adkaaday ubaxabaxaya ya ogaysiiya ismooge jacaylkan adkaaday ubaxabaxaya ya ogaysiiya ismooge
heestaasi ismoog iyo codadka xasan aadan samatar iyo shankaroon axmed yuusuf ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah casho ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaa dhammaantiin aan idin leenahay nabadgelyo
aqalkiibay goglaysaa ismana oga